waxay ku leeyihin aayadda markaad akrido ixtimaalaata cashara halkan iska yaalla toban ixtimaal baa imanaya ma majaaz ba ma xaqiiqaa ma idmaar ba mise ma aha ma ishtiraak ba ma daahir ba ma ta'wiil baa ku sugan yani waxa weeye majaaz lxadfi miyuu ku jiraa yani markaa ziyaada miyay ku jirtaa wax miyaa la qadaraya lagu ziyaadinaya wax miyaa la odhanaya waxbaa ka maqan oo waxbaa loo qadaraya yani waxa weeye ishtiraak miyuu ku jiraayo macaani kala duwan oo intaba xaqiiqo uu ku yahay miya eraygani marka isaga uu leeyahay majaaz miyaa looga jeeda toban ixtimaal oo caynkaasaa markaa soo geliyay bay tobankaa ixtimaal mar hadday ku soo arooreen dee yaqiintii bay ka baajinayaan bay dhahay tobankaa markuu ka fakado ka soo qaadba aayaddii hadday tobankaaba ka badbaado suldaankiiba halkan jooga isaga waa in laga sii tawqiiciya suldaanku waa maxay waa caqliga caqligu inuu fasaxo yahay kale waa in la eegaayo waxay markaa sheegayso aayaddu iyo caqligu miyay iska hor imanayaan mise iskama hor imanayaan hadday iska hor yimaadaan waa in caqliga la raacaa waayo caqligu yaqiin buu faa'iideynayaa laakiin aayaddu waa adila lafdiya laa tufiidu lyaqiin bay ku leeyihin kutub badan oo usuul iyo xataa iska daa markaysaa waxaa kutubta ictiqaadka ay u qoreen kutubta usuulka in badan ku qoran tahay marka waa arrinkay ka qaateen qaacidada odhanaysa ah qudima alcaqlu laakiin ahlu sunna waljamaca waxay leeyihin caqliga iyo sharcigu iskama hor imanayaan laakiin hadday dhacdo inay yani markaa ruux caqligii iyo markaa waxa weeye nas iska hor yimaado ama naskaan sugnayn ama caqligaan saxiix ahayn waayo dadka cuqushooda waa mukhtalifa waa ku odhanaya sheikhu islam ibnu taymiya xamawiyada laysa shicri biayi caqli yuzalu kitaabu wa sunnatu alla jeclaan lahaaya inaan ogaado bal caqliga markaysaga kitaabka iyo sunnada lagu xukumaya waa waa keen markay yidhaahdeen waxa weeye caqligiiyo sharcigu hadday iscaaridaan caqliga waa in la raacaa garanayo o adiga yidhi caqligii xaakimha laga dhigo ila ilahay wuxuu ihi fala wrabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajidu fi anfusihim xaraja mima qadayta wayuslimuu tasliima iyaga markaa saniicooda wuxuu ku tusinayaa inay leeyihiin xataa yuxakimu lcaqla saniicoodu saasuu tilmaamaya rasuulkii xaakim kama dhiganayaan caqliga ay xaakim ka dhiganayaan waxyigu rasuulku keenayna hadduu caqliga waafaqana waa la raacaya hadduu caqliga khilaafana waa laga tegaya saas aawadeed ayuu odhanayaa laysa shicri biayi caqlin yuzanu kitaabu wa sunnatu waxa la nin baa lagu yidhi waxaad dhimanaysaa bil saddex bakayle ayaa lagu yidhi waa bil saddex waad dhimanaysaa dad baa hadal kula baxayay markaasuu aan dhintee bal ha la ysku waafaqo hadhow un baa la iskhilaafaya la odhanayaa bishu waa laba iyo maya waa saddex iyo waa kow bil saddex la ysku waafaqsanyah haddii la helo aan dhintaba bal haddii la yidhaahdo kitaabka iyo sunada caqli baa lagu xukumaya caqligaa xaakim ah kitaabkuna waaba maxkuum iyo sunaduba bal caqliga isku soo waafaqa caqliga lagu xukumaya waa kee maka muctaziliga maka jahmiga maka maturidiga maka ashcariga maka ahlu sunnaha jahmiyadu waxay leeyihiin ilaahay magacyo badan looma sugaayo waayo ruuxa yidhahda sagaal iyo sagaashan magac buu ilaahay leeyahay macnaheedu waxay tahay sagaal iyo sagaashan ilah buu caabudaya marka caqligu wuxuu ka dhigayaaba mamnuuc in ilaahay magacyo badan loo sugo caqligaa xaaraantinimeeyey u wadaan jahmiyadu muctaziladu waxay leeyihin may caqligu waa ogol yahay magacyo badan ee waxaanu ogolayn sifaat badan maaturidii ashaaciradu waxay leeyihin maya sifaatka badan waa la ogol yahay hadday marka waxa weeye tahay kuwan marka caqliga lagu gartay in la sugo oo samcigi iyo kalaamki iyo iraadadii iyo qudradii iyo kuwa lamidka yani kuwaas hadday xay caliimu qadiiru wlkalaamu lahu iraadatu wakadaka samcu walbasaru kuwa baytkaa lagu kulmiyey hadday tahay waa la ogol yahay tacadudkooda dhibaata kuma sugna laakiin haddii kale maya oo haddii kale maxaa diiday dee caqligu inama tusinin sifaadka in rabbi lagu sifeeyo amaba caqligaa diiday ahlu sunnihi waxay leeyihiin ama salafkiiyo wixii ariiqadooda raacay caqliga iyagu anaga ma mancino ma diidin ilahay sifaad badan in loo sugo sidaas aawodee wax allo wuxuu isku sifeeyo waa ku sifeeya nasifu allaha bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu min gayri taxriifin walaa tactiilin wamin gayri takyiifin walaa tamsiil sidaas ayay odhanay sheikha markaa imaamka qawaam sunna abulqasim ismaaciil ibnu muxamed ibnu fadl ataymi kitaabkiisa alxuja fi bayan maxaja waa kitaab laba mujalad ah oo ictiqaad ah oo qayim ah wuxuu ku odhanayaa kitaabkaas yani waxa ahlu sunna wa ahlulbidac kala farinaya waa mas'alatu lcaqli saasuu tasriixinaya ahlubidaca iyo ahlu sunnaha waxaa faasilahoo kala faslinaya masalada caqliga waayo ahlu sunna waljamaaca waxay leeyihiin sharcigaa la hormarinayaa ida tacaarada alcaqlu wsharcu qudima asharcu laakiin ahlubidac can bakrati abihim calaa bakrati abihim iyagu waxay leeyihiin waxaa la hormarinaya marka isaga caqliga maaha muctazilo oo keliya waxa weeye waa iyagoo dhan yani saas wey sababta markaa loo yidhi caqliga iyo sharcigu hadday iscaaridaan ahlu sunna ay u yidhaahdeen sharcigaa la hormarinaya waxa weeyaan sharcigu waa macsuum laakiin caqligu macsuum maaha waa gefaya waa qaldamaya waa lumaya waa dambaabaya waa lumaya waa toosaya marka mid ka dhexeeya inuu qaldamo iyo inaanu qaldamin inuu lumo iyo inaanu lumin inuu gefo iyo inuu asiibo iyo mid mar walba musiiba kebaa la raacaya ka mar walba musiibkaa waa sharciga sharcigaa la raacaya sidaas w adiladuna waxay sheegaysaa kitaabkiiyo sunada wax kale inaan laga hormarin laa caqli walaa qiyaas walaa zawq walaa wax kale walaa ra'y ya ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih caqli iyo keyrkeedtooda lagama soo rigiyo وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أهل ما جرى أدلة بضن بالغ غابة بل يتهمون عقولهم عقلية ذي أهل السنة تهم يسنيا وكشكين إيمان أدي إشكال كجل وحيلي إشكالك وحوي وحق عقلك إساقا قلدمي فآرائهم يرأي ذو فيه حديثك كصابسا ra'yiga xadiidka ku saabsan iyo caqliga xadiidka masaladu sheegaya ku saabsan bay tuhmaysanayaan wayaclamuuna xaqan yaqiinan waxaynay ogsoon yihiin xaq yaqiin ah oo dhab ah ana maa qaalahu rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam wuxuu rasuulku sheegay facala maa qaalahu siduu u sheegay inay tahay siduu u sheegay inay tahay id huwa kana acrafa birabbi jala jalaaluhu min hayri waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam kaana acrafa wuxuu ahaa marka mid u garasho badan birabbi rabbi mid u aqoon badan jala jalaaluhu weynidiisa ayaa weyne min hayrihi cid kaloo dhan waa uga aqoon badnaa ana aclamukum billahi waakhshaakum lahu atuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam walam yaqul fiihi ilaa xaqan wa sidqan wa waxyan wax kale kama odhan nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay mooyaane wax xaq ah oo run ah oo waxyi ah mooyaane wax kale kama odhan wuxuu sheegay waa wax xaq ah wamaa yantiqa isagaba keenaya qaala allahu caza wajal ma yniqu an lhawa yani markaa rasuulku sal allahu alayh wasalam kuma hadlaayo can ilhawa hadal ka soo fulay hawa ku hadli maayo sidaa waa loo fasira wamaa yantiqu can ilhawa ay bilhawa an bimacnaa yani bilba ba inay la macno tahay wamaa yantiqu can ilhawa ay bilhawa hawa kuma hadlo nebigu sal allahu alayh wasalam waxaa naftiisu iska jeceshahay iskagama hadlo in huwa manduuqa uu ku hadlayaa ma ahan huwadu maxay u noqon manduuq bay u noqon oo manduuq miyaa la sheegay ila marjica damiirku waa in la sheegaayo ama la iska garanaya ha waa la sheegay oo nudqi baa la sheegay nudqi wax laga soo ishtiqaaqay ayaa la sheegay oo waxa weeye ficil ah wamaa yandiqu markaa yandiqu masderka laga ishtiqaaqay oo nudqi abuu u noqon nudqina waxaa lagu awili manduuq baa lagu awili waa masder oo mafcuul looga jeedo wamaa huwa in huwa ay ma huwa yani nudqigani ma aha bimacnaa manduuqa uu ku hadlayaa ma aha ilaa waxyun ay maa mantuuquhu ilaa waxyun wuxuu ku hadlayaa waxyi mooyaane wax kale maaha waxyigaasoo yuuxaa loo waxyooday ragga qaarkood oo kitaabka taxqiijiyey halkaasi markay ishkaal ku samaysay way iska buuxsadeen qaarkood baa ibtaal intay xadfeen bay icmaal geliyeen yani waxa weeye markaasay wax iskaga buuxeen waxaan markaa meel ay ka soo qaateen ayna sheegin ila meeshii lala'aa waxa weeye markaa ee sakdigu ku jiray ee lala'aa wax lagu buuxiyo ee nusakha makhduudka ay caddaayeen ruuxa wax u helaa waa inuu sheegaa masderka uu ka soo naqliyey oo uu yidhaahdaa yani waxa weeye yani masderka caynkaa iyo caynkaasaa sidaa qorayey yani waa inuu saa sheegaa marka waxay jeebkooda ka keensadeen bay ku cabeeyeen oo ku buuxiyeen dabacaadka qaarkood oo kitaabka la daacay waqtigu waa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatubu ilayk الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال الزهري إمام الأئمة إمام الأئمة وغيره زهري وحو يريه آه إمام الأئمة وإمامك إمام يضع هذا وغيره يا أئمة كلمة وحي يرادين من علماء الأمة ومد علماء ذلك كمدا رضي الله عنه إلى رأيها كالنقضي على الله البيان محمد بن شهاب أما محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وحوها من التابعين آه يعني وحيالها عجيب كان يعني آدي آد بمركة وحوي منكر كإنكرتان كالإنكرا أيو يعني ugu daraa oo munkaraadka u didi jiray macruufkana u amri jiray isagoo waqtiyada qaarkood la jooga boqoradii ayaa wax la sheegay markaasuu yidhi waxa weeye saaya saa weeye markaasaa marka waxa weeye nin iska dhisaaya xagga boqoradaa yidhi beentaa weeye aad buu u xanaaqay oo u kullaaday dabadeedna wuxuu yidhi hadal cajiib ah haddii samada laga dhawaaqi lahaa buu yidhi oo la odhan lahaa ilaahay waa xalaaleeyey beentii been ma sheegeen buu yidhi adna been baad igu sheegaysa hadii la odhan lahaa beentii waa xalaalo waa bannaan tahay xataa ma been sheegeen iska daa iyadoo xaaraan ah kaana min awciyati alcilmi cala allahi albayaanu wacala rasuuli albalaaq wuxuu yidhi ilaahay waxa saaran bimacnaa uu isku waajibiyey caddayn ina calayna lalhuda marka calada waxaa laga qaadanayaa waa xaq uu isku waajibiyey ilahay cidi waxba kuma waajibiso laakin tafadulan wa ixsaanan isagu waxba isgu waajibiyaa maxna waa isaga xaaraantimeeya ya cibaadi inii xaramtu ظulma calى nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama fala tadaalamuu ijaabkuna waa saas ila كتب ربكم على نفسه الرحمة وعلى الرسول البلاغ رسول كان وحصارا وكواجبا قارسين وددك قارسيه شرعي قال له سوديبي إن عليك إلا البلاغ وعلينا التسليم إننا وحينا صار النبت قلين نصوص تعين النبت قلينه أما هو قان سمين نصوص تعينه هو قان سمين فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني إيمانك على وحر صدح شرطي صدح شرطي إلى الله أفصد المؤمنين نقول ما ينبالي ومؤمنين من نقول إيسان صدح شرطي وما حي ومرك كوباد كواد إن رسولك صلى الله عليه وسلم حاكم لك دكتور oo isaga la isla xukuntaba waa marka labaade in lagu raali noqdo xukunka rasuulka sala allahu alayh wasalam uma laa yajidu fii anfusihim xaraja mima qadayta shardiga saddexaad wayusallimuu tasliima tasliimka waxaa loo fasiraa laba fasiraad in la yidhaahdo waa inay nusuusta nabadgeliyaan oo nusuustu ka ammaan heshaa waa inay nusuusta beenin waa inay taxriifin waa inay bedelin waa aynay ka shakinin yani sideeda markaa nusuusta waa inu nabadgel aynay ictiraadin oo bushin wayusalimu waxaa kaloo loo fasiray wayastaslibu aynay isdhibaana u hogaansamaan nusuusta abu jacfar aaxaawina hadal markaa kaa shabaha caqiidadiisa waa ku sheegaa warawaa yunus bnu ubaydi warawaa yunus بن عبد السمد بن معقل عن أبيه يونس بن عبد السمد waxaa markaa uu soo wariyey wax twثiqiye wax tajriixiye toona lama hayo عan abihi aabihi cabdالsamد ibn macqil uu ka warinaayo aabihii muxaqiq waxa uu tilmaamayaa inuu ibnu xibbaan siqaadka ku sheegay laakiin ruuxa la yidhahdo ibnu xibbaan baa siqaadka ku sheegay lagu kaaftoomaa waa ruux aan loo haynin cid kaloo tawsiiqisay laakiin haddii waxa weeye rag kale oo akaabir ah oo tawsiiqiyey lahayo laguma kaaftoomo ibnu xibbaan baa siqaadda ku sheegay laguma kaaftoomo ninkana waa noocaas a'imo badan baa tawsiiqisay oo yaxya ibnu maciin iyo ibnu numayr iyo xaakim abu cabdillaah alxaafid iyo ibnu qaanic wakayruhum baa tawsiiqiyey marka may fiicnayn inuu ku kaaftoomo ibnu xibbaan baa tawsiiqiyey an arjacda bna dirhamin ninka jacd ibnu dirham la yidhaahdaa qadima calaa wahb ibni munabbih wuxuu u yimi wahb ibnu munabbih buu u yimi wuxuu ahaa nin taabici ah oo dadkii ahlu kitaabka ahaan jira soo islaamay ka mid ah taabici buu ahaa ahlu kitaabkii soo islaamay ka mid ah xikmadna waa lahaa yas'aluhu wahbi wuxuu weydiinayey wuxuu u yimi xaalu yas'aluhu weydiinaayo can sifaat illahi tacaala sifaatka ilahay uu weydiinayo faqaala wuxuu yihi markuu sifaatka ilahay wax ka weyd weydiiyey ayaa wahbi wuxuu ku yihi waylaka yaa jacdu hooggaaga jacdiyow bimacnaa hoog baad hoogtay bacda almas'alati ay utruk bacda almas'ala su-aalaha qaar iska daa oo bacda loo dabdiyo bacdu haddii loo dabdiyana waxay noqonaysaa in khabarkii la xadfay jumlada ka dambaysa laga dhadhansanayo oo inii la adunuka min alkaadibiin min alhaalikiin baa ka dambaysa marka bacdulmas'alati su-aalaha qaarkood ay mahlakatun halaag weeye waa wax lagu halaagsamo inii la adunuka anigu waxaan ku malaynayaa min alhaalikiina kuwa halaagsamaaya inaad ka mid tahay yaa jacdu jacdiyow low lam yuhbirna allahu haddaanu ilaahay inooga warrami lahayn fii kitaabihi kitaabkiisa gudihiisa aanu inooga warrami lahayn ana lahu yadan inuu gacan leeyahay wa caynan inuu il leeyahay wa wajhan inuu weji leeyahay haddaanu ilaahay inoo sheegi lahayn lamaa qulnaa dalik sidaa maynaan idhaahneen ee waxaynu u odhanaynaa ugu sifaynaynaa waxay tahay inuu ilaahay isaga keen sheegay lamaa qulnaa dalik fattaqi illaah allah ka baq uma lam yalbas jacdun intaa dabadi ma nagaanoo ma sugnaanin jacdi an qutila wasulib in la dilay oo la deldelay yani in yar kama joogin wakti yar dabadeedba waa la deldelay wakhaطaba khaalid bna cabdillaahi alqasriyu waa khudbadeeyey khaalid bna cabdillaah alqasri ywma alaضxaa maalin ciidulaضxa ah ayuu khudbadeeyey bilbasra basra ayuu ka khudbadeeyey faqaala fii aakhiri khudbatih waxaanu ahaa markaa barasaab buu ahaa markaasuu khudbadiisa dabayaaqadeediibu wuxuu ku yidhi insarifuu ilaa manaasilikum guryihiinni ku noqdo ku laabta wadaxuu baaraka allahu lakum fii daxaayaakum yani udxiyaysta ama ulxaysta baaraka allahu lakum ilahay haydiin barakeeyo fii daxaayaakum ulxooyinkiina ama udxooyinkiina yani daxiya iyo udxiya yani mid walba waa la yidhaha fainii mudaxin biljacdi bni fainii mudaxin ilyawma biljacdi bni dirham waxaan ana maanta ku ulxaysanayaa jacd ibnu dirham baan ku udxaysanaya fainahu yaquul ninkaa jacdi la yidhahdaa waxa uu leeyahay lam yatakid illaahu ibraahiima khaliila ilaahay kama dhiganin ibraahiim khaliil kama dhigan bimacnaa miduu aad u jecel yahay kama dhigan walam yukallim muusa takliiman muusena lama hadlin lahadal lama hadlin subxaanahu ilahay isagaa xumaan ka dheer watacaala isagaa ka koreeya camaa yaquulu ljacdu waxa uu jacdi sheegaayo culuwan korayn oo kabiiran weynaansho badan wanazala cani lmimbar wuxuu ka soo degay mimbarkii fadabaxahu biyadih markaasuu gacantiisa ku gowracay wa amara bisalbih waxaanu amray in la deldelo marka jacdi bnu dirham waxa uu ahaa madhabtan markaa tacdiilka ku saabsano sifaatka ilaahay la diidaayo waxa uu ahaa aabbaheed buu ahaa madhabtaa ninka u aabba ah markuu sanadkeedu socdo uu galo ayuu ahaa wax kale kuma gara sidee jahmi ibnu safwaanka jahmiyada loo nisbeeyo waa ardaygiisii jahmi waaba ardaya waa macallinkii jahmi marka hore isagaa la yimi sifaat sifaat sifaatkan uu diidaayo isaguna waxaa la yidhahdaa xagga yuhuuddu kala kulmay baa la yidhahdaa oo ka qaatay marka labadan sife labadaba uu diiday waa laba sifo ilaahay u sugan aayaadka qur'aankan laynoogu sheegay wakallama allahu muusa takliima ilaahay waa la hadlay nebi muuse la hadal buu la hadlay wuxuu kaloo ilahay yihi watakhada allahu ibraahiima khaliila wuxuu ilaahay ka yeeshay ibraahiim miduu aad u jecel yahay waxay sameeyaan inay waxa weeye xagga axaadiistoo kale inay inkiraan xadiiska ahlulbidacu xadiiska ay khilaafsan yihiin inay diidaan oo dafiraanba laakiin aayaadka waxay ku sameeyaan taxriifay macaanidooda bedelayaan de aayaddi ma sugnay lama odhan kare muxuu odhanayaa markaa dee waa inay waxyaalo kale ku taaraan khaliilku waxay odhanayaan min alkhulla ma ahe waa min alkhalla وهناك فرق بين الخلة والخلة الخلة هي الحاجة خلد وباهدة خلدنا وشعيك وإن أتاه خليل يوم مسغبة يوم مسألة ولا صنعية يقول لا مالي غائب ولا حريم شعرك وحول وإن أتاه خليل هدوئي ما خليل بمعنى محتاج khaliilkaasi mid jecel maaha loogama jeedo mid baahan baa loo jeedaa waa min alkhalla laa min alkhulla eray keliya ayaa waxa weeye waxaa laga soo ishtiqaaqay kala duwanaanshahay kala duwan tahay daraaddeed baa macnaheeduna kala duwanaanaya taasina waxay ku tilmaamaysaa carabiyadu siday muhimka u tahay waayo khaliil haddii khallo laga soo ishtiqaaqayna waxay noqonaysaa marka muxtaaj in loo jeedo mid baahan haddii khullo laga soo ishtiqaaqayna waxay noqonaysaa in markaa looga jeedo mid aada wax u jecel ama mid aada loo jecel yahay marka waxaa weeya khulladii jacaylka ahayd buu diidaya marka waxay ku fasirayaan watakhada allahu ibraahiima khaliilan wuxuu ka yeeshay miduu ibraahim aada ugu baahan yahay allah u baahan yahay muxtaajaan rabbi ka maarmaynin oo aada iyo aada ugu baahan ayuu ka yeeshay saas aawadee mutasawifadu waa kuwa isku magacaaba fuqaraa fuqaraa bay isku magacaabaan waxay u jeedaan markaysa waxaa markaa ilaahay baanu aada ugu baahannahay xaajado xaajada iyo danta aanu leenahayna rabbi un baanu u tala saaranaa siday u wataan sidaas marka calaa kulli xaal jahmi ibnu safwaan wuxuu ka qaatay madhabta baailka ah jacd ibnu dirham wuu kala kulmay waa ka weeleeyey amiirka khaalid ibnu cabdillaahi alqasri la odhan jiray ayaa dabeed waxa weeye markaa dilay wuxuu u dilay markaysa waxa riddo yani gaalnimo daraaddeed buu dilay inuu gaal yahay man badla diinahu faqtuluuh waxay kaloo ahlucilmigu sheegaan bacd alculamaa mubtadicada markaysaga dalaalkooda iyo bidcadoodu aadka u daran tahay ee dadka marka waxay fasahaadinayaan ee sida jacd ibnu dirham oo kale markaysa waxaa la mid ah xataa haddaan lagu gaalnimo xukmin waxaa loo dili karaa lidar-i mafsadati dhibtiisa muslimiinta in laga daafacaa loo dili karaa waayo quaacu turuqi waa ka daran yahay culamo badan oo markaysaga aimada ka mida baana sheegay yani markaa in la dili karo laakiin maaha mubtadic kasta waa mid markaysaga sharkiisu ziyaado yahay yani bidca weyn ku sugan bidcana markaysa bidcadaana dadka ku luminaya waayo waa ifsaad arlada la fasaadinayo bidcada inama jazaء اladina yuxaaribuna اllaha warasulah yascuna fi اlarضi fasada an yuqatluu aw yusalbu aw tuqaطca aydihim arjulhum min khilaafi aw yunfau min alard ifsaadka arlada la fasahaadinaya waxay la mid tahay dagaal ilahay iyo rasuulkiisa lala dagaalamayo من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أو فساد في الأرض قاطع الطريقة أما شفتها سيدا لو يعني مركا دبتي سدافعتان لا دافع يلو دي لكرة أي مركا يساحة مبتدعة ضلالتي يعني بادي سيادة طهين dadkana aadka u luminayana loo diri karaa sheekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu ku tilmaamay majmuc alfataawa marka bacd ahli cilmi waxay yidhahdaan nimankii ahlubidci la dilaayay xataa haddaan kufri loo dilaynin waxaa suuroobi karta in loo dilaayo lidar-i mafsadati haddii la yidhahdo waxa wey mubtadic markaysa sidaas sifadaa le waa la dili karaana dee cid waliba iskama dili karto waxay u taallaa taasi markaysa waxaa marka xaakimka ama imaamka afraad waxa iskaga tallaabsan karaan maa waayo fasaad baa ka dhalanaya fasaad ayaa ka dhalanaya haddii la yidhahdo waa xablun cala alghaarib xadhigaa qorta lagu duubo markaysa waxaan cid waliba waxay doonta iska samayn kartaa yani waxa weeye fasaad cadiima baa ka imanaya jahmi ibnu safwan ictiqaadkii xumaa markuu qaatay waa faafiyey isagoo ka caanbaxay markii isagu faafiyey isaga ka caanbaxay isagii baa loo nisbeeyey jahmiya saasaa loo yidhi waliba jacd ibnu dirhamna umaradii ama boqoradii markaysaga reer bani umaya boqorkii markaa ugu dambeeyey marwan la odhan jiray ayuu muadib u ahaa carruurta wax ugu dhigi jiray xoogaa ictiqaadka baailkaana waa ka qaatay imaaradiisi iyo boqortooyadiisii waxyaalaha ridayna waa ka mid waayo ictiqaadka xumi meeshuu galo waa kharibaa yani diinta waxa wey saxiixa ah haddii madaxda iyo markaysaa marka ay ka agdhawaato oo markaysaa markaa iyaga ay gasho ay jeclaadaan waxay u sababtaa tamkiin yani la makansiiyo boqortooyadooda iyo mamlakadooda markaysaga ay si waasic noqoto mulkigooduna si sugnaado haddii laakiin waxa weeye yani markaa bidcadi iyo dalaaladu markaa meel ay gasho way kharibtaayo waa fasaaditaa marka marwaano aad buu u jeclaaday baa la yidhi ilaa loo nisbeeyo oo la yidhi marwan jacdi iyo marwan ximaar iyo marwaanku ma aha marwaankii hore marwan ibnu xakam waayo waxyaalaha qaraa'ibka waxaa ka mid a bani umaya yani marka laga bilaabo khulafada marka laga yimaado mucaawiya markuu xukunka qabtay imaaradaa hore ee markaysaa markaa boqortooyadahayd waxay ku dhammaatay min mucaawiya ilaa mucaawiya mucaawiya ka bilaabantay mucaawiya haddana ku dhamaatay haddana dawlad bani umayo cusub oo markaysagaa waxa marwan ibnu xakam uu muqadam ka yahay ayaa markaysaga marka haddana marka la yabyabay oo awood uu ku doonay markaysaga yani mulkiga inuu ku helo ilaa sagaal bilood iyo meelahaasu dagaalamayay in yarba markaysa marka ibnu zubayr ba caalamka yani muslimiinta markaysaga badankooda markaysaga xukumi jiray in yar oo sham ka mida mooyaane intaa yara sham waxay ku hadhay marwan ibnu xakam isaga laftiisu wuxuu is yidhi baycada marsii cabdullahi ibnu zubayr markaasaa waxa weya markaa qaar kala taliyeen oo yidhahdeen markaa hasiin oo mulkigiibaa u wareejinaysa maa dadku markaasuu seefta qaatoo dagaalamay oo masar ka qabsaday shaam isku dibaritay yani waxa weeye sagaal bilood buu dagaalamaya waa dhintay inankiisii cabdilmalik baa qabtay isaguna halkiibu kasii wado ilaa markii dambe waxa weeye xukunkii gacanta usoo wada galay ibnu zubayrna ay dileen dawlada labaad ee markaisagaa bani umaya marwan bay ka bilaabantaa haddana marwan bay ku dhammaataa yani qiso caynkaasoo markaisaga xataa cabaasiyiintu inay marka waa magacay ka bilaabanto haddanay ku khatinsado oo xataa kuwa markaisaga ashraarta ahaa ee faatimiyiinta la odhan jiray kuwii marka faatimiyiinta ahaa waxa uu yidhahdaa markaisaga ibnu kasiir afar iyo toban mutakhallif oo khaliifa iska yaalyaal ayaa iyagana markaisaga markaa yani xukun qabtay cabdullahi alcaadid bay ka bilaabmeen cabdullahi alcaadid bay ku dhammaadeen nuqto caynkaasoo dariifa buu sheegaa ibnu kasiir bidaaya nihaaya almuhim yani waxa weeye wahbu munabih waa waa waaniyey aduu kama sugna ariiqu laakiin waxa weeye wuxuu waa wax ku saabsan qiso yani waxa weeye marka waanada markaysaga saas ah ayuu waaniyey wuxuu yihi waxaynu ka ogaanay arrinkan waa haybi waxyiga in laynoogu sheegay keliyaynu ka ogaanay ilahay sifaadkiisa dee waxyiga waa inaynu uga dambaynaa sida laynoogu sheegay waa inaynu u rumaynaa bal yadahu mabsuudatan yunfiqu kayfa yashaa tabaaraka aladii biyadihi lmulk wahuwa cala kuli shayin qadiir tajri biacyunina wlitusnaca calىa cayni wayabqa wajhu rabbika du ljalaali wاlkraam khaalid ibnu cabdillahi alqasri baa khudbadeeyey maalin udxa ah ciid udxa ah dabeedna waxa uu yidhi iska udxaystaana isagaan ku udxaysanaya ahlubidca qaarkood markay tacninayaana caayayaan waxay yidhaahdaan jahligiisii aqoon darrada markaisagaa khaalid haystay wuxuu mooday dadka markaisaga bini aadamka inay udxadu ku asaxayso waa dhaleecaynta dhaleecanayaan bay saa u odhanaya laakiin calaa kulli xaal waxaa dhici karta lafdigan markaisaa fadabaxahu sheegaysaa inayna sugnayn ama inta hore markaysa waxaa tilmaamaysaa fa inii mubaxi biljacdi bni dirham waxay iska noqon kartaa marka mushaakalo bay iska noqon kartaa qaalu iqtarix shay-an yujid laka tarkahu tubq lii jubata waqamiisa siduu shaacirku hadalku yidhi oo kale waxay ugu yidhaahdeen yani shay adigu markaysaga waxa sheego ikhtiraaxo waxaanu ku wanaajinaynaa karinta aanu shaygaa ku karinayno faqultu طabquu jubata waqamiisa waxaan ku idhi jubadiiyo qamiis ii kariya amyaa la kariya jubadiiyo qamiiska waa la solaaya waa mushaakalo lafdigu lafdiga u ekaysiinaya marka calaa kulli xaal qisada waxa weeye sanadkii markaysagaa bukhaari waa soo wariyey oo khalqa afcaal icibaad buu ku soo wariyey daarimi waa soo wariyeen markaa sanadka calaa kulli xaal dacfaa ku jira mana hubin kolley duruq kale inay markaysa waa jiraan waayo laba nin oo majhuula oo aan tarjumo loo haynin ayaa ku jira kolley asaatidada jaamaca islaamiya markaysagaa wadaad ka mida ayaa jacd ibnu dirham buu risaalo ka qoray risaaladan kolle maanta alcan korkun inaan ka akrinayo almuhim khaalid ibnu cabdillahi alqasri ictiqaad ahaan waa wanaagsanaa allahuma ilaa waxaa la yidhahdaa xoogaa nasbiya baa ku sugnaa oo yani markaysaga marka aalubeytka qaarkood uu necbaa ama uu yaro dhaleecan jiray laakiin sida kale ictiqaadkiisu waa saxnaa mas'aladaa waa ku qaldanaa aalubeedka markaa in la dhaleeceeyo ma aha caalina hadalkiisa bada caalina hadalkiisa bada ama markaysagaa dadka ahlubidac waxay ka sheegaan oo yidhahdaan mushabih buu ahaayo waxyaalaha lamidka ah waa akaadiib oo waxaan waxba ka jirin callaamat bnu lqayim waa ka odhanaya shakara daxiyata kullu saaxibi sunnatin lilahi daruka min akhi qurbaani yani udxiyada lafdiga kusoo aroortay waa cabiraya udxiyada ama ulxada waxaa markaa ka shukri naqay oo bimacnaa ku ammaanay khaalid ibnu cabdillahi alqasri kullu saaxibi sunnatin cid kastoo sunno u saaxiiba sunni kasta waa ku ammaana waayo de cadow ilahay bu qorta lilahi daruka min akhi qurbaani yani wanaaggaas iyo darartaas ilaahay baa u sugnaaday yani waxaa wanaagee markaysagaa uu ilaahay siiyey yani cidda ku tafadushay ee siisay ee khalid ku galladaysatay waa allah min akhi qurbaan ويثبت أصحاب الحديث نزول رب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا أبو عثمان الصابوني وحول رحمة الله عليه ويثبت ويسقيان أصحاب الحديث أهل السنة شيخ وحو آد وعل علينا يا لفظي أصحاب حديث أصحاب حديث لكن وين نقش أصحاب حديث مراد كاللغة شيطانين يتاي أهل السنة culamadii horena inay saa u yaqaaneen waa inaga sheegnay alqaadi ciyaad ibnu muusa oo shan boqol iyo afar iyo afartan markay hijriyadu ahayd dhintay markuu aasaarta salafka soo maray yaziid ibnu haaruun iyo axmed ibnu xambal iyo kayruhum ay yidhaahdeen la tazaalu طaa'ifatu min ummatii ظaahiriina calى اlxaqi laa yadurhum man khazlahum walaa man khaalafahum xata yaأtiya amru اllahi wahum calى dalik waasxaabu اlxadiis wuxuu yidhi waa ahlu lxadiid way markay yidhaahdeen a'immadaasi qaadi ciyaad wuxuu odhanayaa walmuraadu biahli xadiid waxaa looga jeeda ahlu xadiidka ah ahlu sunnati waman yactaqidu muctaqadahum sharaxiisa uu markaa ku sharxay muslim ayuu ku odhan waa ahlu sunnaha iyo ciddii caqiidadooda ictiqaadsan lafdiga uu ku odhanaya isagu kitaabkiisa waa saas lakiin nawawi wuxuu ku soo naqlinaya sharxu muslimka inuu yidhi yani markaa qaadi ciyaad baa yidhi walmuraadu biahli xadiid ahlu lxadiidi waman yactaqidu muctaqadahu laakiin lafdigu inuu isku macno yahay ayuunbuu markaas baa isaga sheegay laakiin lafdigu cabiray waxay ahayd ahlu sunnati weeye waman yactaqidu muctaqadahu asxaabu lxadiid waxay sugayaan waa ahlu sunnaha nuzuula rabbi subxaanahu wa tacaala soo degitaanka allah soo dego subxaanahu isagaa ilaahay xumaan ka dheer wa tacaala isagaa ka koreeya kula laylatin habeen kasta uu soo dego ila samaa'i dunyaa samada dhow uu soo dego min hayri tashbiihin lahu binuzuuli makhluuqiin iyadoo aan lagu shabahaynin oo loo ekaysiinaynin soo degitaanka makhluuqaadku ay soo degaan oo aan la odhanaynin sida makhluuqaadku usoo degaan bay usoo ilaahay usoo dega aan la odhanayn ee la odhanayo yani wuu ka duwan yahay nuzuulka ilaahay nuzuulka makhluuqa sida makhluuqaadku usoo degaan waa ka duwan tahay walaa tamhiilin shabahaad ilahay khalqigiisa lagu shabahaya la-aanteed walaa takyiifin in qaab loo sheegaya la-aanteed bal yuhbituuna waa sugayaan maa asbatahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kuu sugay rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam bay sugayaan wyntahuuna fiihi ilayhi waa ku dhammaanayaan wayumiruuna alkhabara asaxiixa waxay markaa ku marinayaan oo ku socodsiinayaan khabarka saxiixa ah alwaarida soo aroray bidikrihi sheegista nuzuulka la sheegayo kusoo aroray calaa aahirihi aahirkiisay ku socodsiinayaan wayakiluuna cilmahu waxay u tala saaranayaan cilmigiisa iyo aqoontiisana ila allahi xagga ilaahay khaalid ibn cabdillahi qasri waagii dambe isaga laftiisa waa la dilay marka bacdi baa markaa dacaayadeeyey oo markaa doonay inay yidhaahdaan yani markaa zandaqo iyo waxbaa loo dilay lakiin warkaa waxba kama jiraan sababta markaysa waxaa loo dilay waxay ahayd sabab siyaasiya bay ahayd waxaa jiray markaysaga umaradii boqorada ahaa mid ka mid ah waa waliid ibnu yaziid baan filayaa inuu ahaa ayaa wuxuu ahaa markaysaga mid aad iyo aada u fisqi badan fisqiga iyo khamri cabka waa aad iyo aada ugu daraa waxaa la soo naqliyaa inuu kacbada korkeeda intuu koro kaa boqorka ahi inuu khamrada ku cabi jiray kacbada korkeeda isagoo kacbada dul saaran oo ninka markaa waxaa loo nisbeeyo inuu yidhi maalin inuu is yidhi musxafka ka faasho oo sidaa yani intuu musxafka is yidhi ka faasho wax banaan ma aha markaas la musxafkaan ka faashanaya waayo ariiqo sharciya ma aha waa bail ta aan banaanayn buu sameeyey oo musxafku sidaas yidhi uga faasho markaasa waxa usoo baxday wastaftaxuu waqaaba kullu jabbaarin canid wastaftaxuu waqaaba kullu jabbaarin caniid markaasuu xanaaqo musxafkii jexjeexa markaasuu yidhi atuucidu kula jabbaarin caniidin fahaa ana jabbaarun caniidun ida atayta rabbaka yowma alxashri faqul yaa rabbi masdaqani lwaliidu waa ka duulgebiyey musxafkii intuu jexjeexay musxafku markuu jexjeexay buu gabyayaa markaasuu ma waxaad u goodiyeysaa mid kastoo jabbaar oo caniid oo madax adag fahaa ana daa jabbaarun caniidun ka jabbaarka caniidka aniga weeyi idaa ma atayta rabbaka yowma xashrin musxafow haddaad ilaahay qiyaamada u tagto faqul yaa rabbi mazdaqani lwaliidu waxaad tidhahdaa ilaahayow weliid baa ijexjeexay dhaho ilahay iga dacwo ninka noocaasa ayaa dadka qaarkood waxay yidhaahdeen yani ninkan fisqigiisa iyo xumaantiisa u adkaysan mayno aan dillo shirqool bay doonaan inay ku dilaan khaalid ibn cabdillahi alqasri baa markaysa waxaan ogaaday dabeedna boqorkiibu u dilay oo yihi stir waa lagu dilayaa oo lagu tashada boqorkii waa ka taxadiray oo markaysaga markaa waa loo digay khaalid ibn cabdillahi buu ihi ilaaba ilaa ii sheeg cidda markaysaga ii tashatay abadan bu kuma sheegin markaasu waa ku dilaya waxaa doonta sameeya wuxuu kulansaday inuu isagana u nasteexeeyo kii falka ku tallaabsan lahaana uu qariyo markaasaa dabeedna quruqurub loo jaray oo isaga la dilay sababta lagu dilay khaalid ibn cabdillahi qasri taas ah taas ayay ah ka eeg marka waxa weeye bidaaya nihaaya xaafid ibnu kasiir ahlu sunna waljamaca waxay sugayaan sifada nuzuulka la yidhaahdo ilaahay inuu soo dego habeen kasta marka saddex dalo loo qaybiyo dawarka dambe inuu soo dego ayay sugayaan laakiin siduu usoo degaa si aynu garanayno ma aha qaabkeeda ma garanayno sida laynoo sheegay aynu u rumaynaynaa laakiin sida makhluuqaadku usoo degaan waa ka duwanta lamana mid aha waxa way sida makhluuqaadka habarka sidaa laynoogu sheegay aynu u rumaynaynaa axaadiis fara badan baana kusoo aroortay mutawaatira nuzuulka ilaahay uu soo degaayo wuu inoo soo aroorin doonaa وkذلika يثبتوna ma أنزلh الله عaزa اسمه sidaas oo kale waxay sugayaan أهlu suنhu ma أنزلh الlah kuu ilaahay soo dejiyey عaزa اسمhu ilahay baa magciisu wen yahay oo شharف leeyahay في kitaabihi kitaabkiisa markaa ugu soo dejiyey oo min dikri الmajiء imaatinka sheegista la sheega ayaa ahaatay واltyaani waa imaatinka waa isku mid ah lafdiga ayaa kala duwan almadkuurayni labadaasoo lagu sheegay fii qawlihi caza wajal hadalkiisu ilahay uu yidhi hal yanduruuna ila an ya'tiyahum allahu fii dulalin min alghamaami walmalaa'ika hal yanduruuna ay hal yantadiruuna miyay suganayaan ma sugayaane ilaa an ya'tiyahum allahu inuu ilaahay u yimaado mooyaane wax kala sugi maayaan fii dulalin ay maca dulalin hadhadh la jirkoodu u yimaado fiidu darfiye ma aha bal ilaahay wax koobaa ma jira ilahay quluubtu cilmi ku koobi mayso makhluuqaadkuna ballaar ku koobi maayaan fii dulalin ay maca dulalin hadhar la jirkood buu ilaahay yimaadaa hadharkaasoo min alghamaami daruura ahaaday oo daruuro cadcad waalmalaa'ikatu malaa'igtu ay yimaadaan wa qawlihi caza ismuh iyo hadalkiisa yani lagu sheegay oo ilaahay uu yidhi magaciisaa sharaf leh oo yani markaa sharaf leh wa jaa'a rabbuka rabbigaabaa yimi maalinta qiyaame walmalaku jinsiga malak la yidhaahdo malaa'igta abaa timi safan safan xaal ay sufuuf yihiin ba yimaadeen ama safan bacda safin qara'tu fii risaalati shaykhi abi bakrin alismaaciiliyi abu cusmaan asaabuni waxaa odhanaya oo min culamaai shaaficiya ka mid a afar boqol iyo sagaal iyo afartan markay hijradu ahayd buu dhintay risaaladii markaa sheekh abibakar ismaaciili oo saddex boqol iyo koob iyo toddobaatan markay hijradu ahayd isaguna dhintay ictiqaadu a'immati alxadiid buu leeyahay kitaabka la yidhahdo risaala qayima waxaanu ka mid ahaa aimada xufaada abuu ka mid ahaa waayo wuxuu leeyahay mustakraj calى صaxiix الbukhaari yani bukhaariga waxa uu ku leeyahay markaysaga mustakraj uu ku soo saaray kitaab صaxiixuu leeyahay oo markaa bukhaariga uu kusoo saaray kusoo istikraaj risaaladaasoo uu u qoray ilaa ahli jaylaanna reer jaylaan uu u qoray jaylaanna waxay ka tirsan tahay eraan hadda imka dhulka eraan la yidhahday ku taalla an allaha subxaanahu in allaha subxaanahu ilaahay isaga xumaan ka dheere yanzilu ila asamaa'i dunya wuxuu usoo degaa samada markaa dhow calaa maa saxa bihi lkhabaru siduu khabarku ku asaxo ku sugnaaday yani wuxuu kusoo wuxuu usoo degaa samada markaa dhow can irasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka uu kaga sugnaado kaga asaxay khabarka oo nebigu inoo sheegay buu ujeedaa sal allahu alayh wasalam waqad qaala allahu caza wajal allah wuxuu yihi caza isagaa haaliba wajalla isagaa weyne hal yanduruuna miyay suganayaan ma sugayaan ilaa an ya'tiyahum allahu inuu ilaahay u yimaado mooyaane fii dulalin ay maca dulalin hadhadh la jirkood inuu yimaado mooyaane hadharkaasoo min alhamaami daruura ah iyadoo hadharkaasi ay weheliyaan ilaahay inuu yimaado ayuubay sugayaan waktigaa uu ilaahay imanayaana waa ywm lqiyaama waa ywm alqiyaama وqاal ilahy waxa ui وjaء rabka وlmlku صفan صفا وajaءa rabka rabbigaabaa yimi bimacnaa imanayaa loo jeedaa waa maalinta qiyaamee wlmalku jinsiga malaka la yidhahdo ayaa yimi bimacnaa waa imanayaan صفan صفan xaalay sufuuf yihiin saafiina yihiin ama صفan baعda صفin wanuؤminu bidalika kulih taa dhammaanteed waan rumaynaynaa calى ma jaءa sida uu u yimi baan u rumaynaynaa bilaa kayfin qaab loo sheegaya iyadaan jirin aan wax qaaba aynaan tilmaaman falaw shaaa subxaanahu hadduu ilaahay dooni lahaa isagaa xumaan ka dheere an yubayina lana inuu inoo caddeeyo kayfiyata dalika taa kayfiyadeeda iyo qaabkeeda facala waa samayn lahaa kayfiyada hadduu ilaahay dooni lahaa inuu inoo caddeeyo uu u imanaayo waa yeeli lahaa laakiin inooma caddayn oo inooma sheegin qaabka uu imanaayo inuu iman doono u sheegay laakiin qaabka u imanaayo ma sheegin fantahaynaa ilaa maa axkama waxaynu ku dhammaanaynaa isku taagaynaa intuu inoo caddeeyey ee inoo sugay muxkamka waa inagii hore uga soo hadalay waa markaysaga waxaa naska aayadda ama xadiidka aan mansuukha ahayn macnaheeduna waadixayaho waadixu dalaalati ah oo taxriif iyo ta'wiil iyo tasriif aan midnaba aqbalaynin in la weeciyo ama la qalloociyo taasaa waxaa la yidhahdaa muxkam wa kafafna can aladii yatashaabah waxaan ka gaabsanaynaa yani ka tashaabuhu ku sugan yahay isaga keena kaanaysa war ma sidan baa mise waa sidan mutashaabihana waa inaga ka soo hadallo mutashaabih wuxuu noqdaa mutashaabih markaa xaqiiqi ah oo mutlaq ah oo khalqigoo dhan mutashaabih ka ah bimacnaa cid khalqiga ka mid oo garanaysaaba aynay jirin ma bh اsتأra clم اkhاaلq fda تshaaبh عalayhi أطلqي صاaxiباlmaraaqi waa ka odhanaya wuxuu ilaahay cilmigiisa kula gaar noqday waanu khalqigiisa cid ka midaba aanu ogeysin fada تshaaبhi عalayhi aطلqي waxaad ku magacowdaa mid تshaaبh usaaxiib mutahaabih dheh mutahaabihna mid muطلqa ama xaqiiqiya iyo mid muqayadu u qaybsama ama nisbi ah labadabana waxaa laga daliishaday aayadda wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah oo labadaba see looga daliishanaya aayadda laba qiraa'a ku sugan tahay in lafduljalaalaha lagu waqfiyo waqfi waajib ah oo dabeedna wowga waraasikuuna fi lcilmi ku jira waawul istinaaf loo laqbeeyo waxa ka dambeeyana lagaga khabro calaa haada marka sidaa lagu fasiro waxay noqonaysaa mutashaabiha mulaqa in la sheegaayo qira'ada labaad waxay tahay waa in la wasliyo o la xidhiidhiyo oo la yidhahdo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu alraasikuuna fi lcilm markaana waxay noqonaysaa waawga in loo jeedo waaw lcafi macnuhu wuxuu dhacayaa markaas ta'wiilka mutashaabiha ma oga mooyaane ilaahay iyo kuwa cilmiga ku raasukay mooyaane cid kale ma oga ilaahayna waa og yahay kuwa cilmiga ku raasukayna waa og yahay marka mutashaabiha caynkaasi waa maxay waa mutashaabihii muqayadka ahaa bimacnaa dadka qaarkood mutashaabih ka ahaa aan laakiin khalqigooda mutashaabih ka ahaa waatuu xadiiskii sheegaayo الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وبينهما أمور مشتبهات xalaashii cadayd iyo xaaraamtii cadayd waxaa udhaxaysaa umuuro xag iyo xagga mid walba u ego mid walba waa u ekaanaysaa shabah bay gees walba ku leedahay laa yaclamuhuna kaiiru min annaas in fara badanoo dadka ka midi garan maayaan markii la yidhi in badani garan maayaan waxaa laga fahmay bacdi garanaya inay jiraan marka taasi iyada waxay tilmaamaysaa mutashaabiha muqayadka sidaas aawadeed aqwaasha salafku ay odhanayaan sida waxa weeye marka saciid ibnu jubayr iyo aimada la midka ee kitaabu shariica lilaajuri iyo kayrkiiba aad ku arki karto ay odhanayaan aayaadka qaarkood oo macnahoodu iska cad yahay waa mutashaabih bimacnaa waxay ujeedaan ahlulbidaca qaarkeyd bay macnahooda u caddaan weyday ay mutashaabih unoqotay saciid ibnu jubayr oo kale muxuu yihi waman lam yaxkum bima anzal allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun aayadda mutashaabiha bay raacayaan marka saciid ibnu jubayr oo taabiciinta ka midi wuxuu tilmaamayaa aayaddan inay mutashaabih tahay u kama jeedo tashaabih mulaq ahay wuxuu ka tilmaamaya waa mutashaabih muqayad ah oo dadkay ku qaloocatay nisbadooda mutashaabih bay utahay macnahooda uma cadda laa yaclamuhuna kaiiru min annaas laakiin dad bay muxkam u taho waadix u taho u caddahay aan wax tashaabuhi kaga sugnay wakafafna can ladii yatashaabah hadda waxaa looga jeedaa mutashaabiha mulaqaa baa mutashaabiha mulaqaa baa laga tilmaamaya oo kayfiyada صifaatka ilaahay ay yihiin khalqigoo dhan bay mutashaabih ka tahay laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa allah qaabkuu yahay isagun baa og cid kale ma oga marka maxay noqonaysaa kayfiyada صifaatka ilaahay waa mutashaabih muطlaq ah marka waa kafafna can ladi yatashaabh id kunaa sababtu waxay tahay waxaanu ahayn qad umirnaa bihi mid layna amray inaynu mutashaabihana ka gaabsanno muxkamkana aynu raacno في qwلhi عزa وaجل laynagu أmray huw اladي أنزل عalayka الkitاaba minhu آayaaت مxkamaat huwa اladي ilaahay kii weeye أnزla soo dejiyey calayka korkaaga kusoo dejiyey alkitaaba kitaabka minhu kitaabku ka mid ahaaday aayaat aayadaa ka mid ahaaday muxkamaat muxkam oo macnahoodu waaضix iyo cad yahay huna kuwa muxkamka ahi أm اkitaabi kitaabka markaa asalkiisa weeye bimacnaa haalibkiisu waa muxkam macnihiisu waa cad yahay qadarka mutashaabihii waa yar yahay laakiin haalib lkitaab waa muxkam saas aawoodee qaacidada culamadu yidhaahdaan alaslu fi ladilati alixkaamu qaacidada aayaddan baa laga istimbaabay asal waxa u ah adilada sharciga ah inay muxkam tahay hadday tahay xagga wuduuxa iyo hadday tahay xagga naskhi la'aanta mid walba aayaddan baa laga laga laga istimbaabay waayo waxaa laynoo sheegay haalibka kitaabku kitaabka qur'aanka badankiisu inuu muxkam yahay wa ukharu mutashaabihaat waxa kaloo ka mid ah ay wa minhu ukharu aayaatun ukharu aayado kalaa ka mid a aayadahaas oo mutashaabihaatun mutashaabihaat ah oo macaani kala duwan aqbali kara faama aladiina fii quluubihim zaygun kuwa uu ku sugan yahay qalbiyadooda iiladka miyaa ku sugan yahay ay xaqa ka iilanayaan faytabicuuna ma tashaabaha minhu btiaa lfitna fayattabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha minhu kii waxa weeye isu ekaada oo macaani kala duwan aqbalo sida iyo sida mid walba shabaha oo minhu qur'aanka ka mida bay raacayaan ibtigaaa alfitnati wabtigaaa ta'wiilih waxay u raacayaan fitno raadinay raadinayaan daraaddeed bay u raacayaan ay fitno iyo dalaal iyo bidca doonayaan wabtigaaa ta'wiilih tawiilkiisii markaa raadinay raadinayaan bay u doonayaan wamaa yaclamu tawiilahu tawiilka mutashaabihana ma oga ila allahu allah mooyaane cid kale ma oga marka kayfiyada sifaatka ilaahay yihiin daatada ilaahay kayfiyada tahay xaqiiqaday markaa tahay yani jannada iyo naartiiyo waxa ku guda sugan xaqiiqa ahaan siday yihiin acdatu lcibaadi asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khaطra calaa qalbi bashar waa mutashaabih mulaqah mutashaabih bayna yihin waraasikuuna fi lcilmi kuwii cilmiga ku raasukha ku sugnaaday yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa bihi waa rumaynay kullun mid kastoo ka mida muxkamkiiyo mutashaabihi min cinda rabbina rabbigayo agtiisuu ka yimi oo laga soo dejiyey wamaa yadakaru waantoobi maayo ilaa ulul albaabi kuwa caqliyada saliimka u saaxiibkaa mooyaane kuwo kale kuwaantoobi maayaan xadiidka صaxiixa nabigu wuxu uhi sal اllahu alayh wasalam min xadiisi caaisha إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين بت... فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم هذا مركا وحوي أركتهم الذين يتبعون ما تشابه منه كوا راعى متشابه قرآن كمد كأن فأولئك الذين سمى الله كوا سواكو إلهي مقعابي أحقوكم مقعابي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروا كالدكتون هذا أي أيوة النبي يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال أخبرنا أبو بكر ابن زكريا الشيباني أبو بكر ابن زكريا الشيباني حافظ كلا يلاده علماء المحدثين تي حفاظ هيد بكمدها وحليه مستخرج على صحيح مسلم أي ليها فعالي مركا حافظ محدث ونيسابور بها قال سمعت أبا حامد waxaan ka maqlay wuxuu Abu Hamid Ash-Sharqi Ash-Sharqi Abu Hamid Ash-Sharqi waxaan ka maqlay isaguna waxa uu ahaa caalim markii isaga xaafid ah oo xufaad markii isaga xakam ah akabirta waaweyn ayuu kamid ahaa kitaab saxiix abuu leeyahay isaguna isaguna wuxuu kamid ahaa muxadisiinteena isaabuur buu kamid ahaa qaala samictu yaquulu samictu waxaan ka maqlay markaa waxaan maqlay yaquulu xaal uu odhanaayo samictu waxaan maqlay xamdaan salamiya xamdaan sulamiya xamdaan sulami sheekha la yidhaahdo waa axmed ibnu yuusuf weeyaane xamdaan waa lagu laqabi jiray isaguna muxadisu khuraasaan buu ahaa yani caalim weyne markaysaga xaafid ah ayuu markaysaga xoyn ahaa wa abaa daawuuda ibn ibn alkhafaafi يا أبو داود بن الخفاف وحن كما قال يقولان حالي أرنا يا سمعنا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وحن مقلي إسحاق إن إبراهيم وإسحاق بن راهويه أي مدى وين حفاظة أبو كم ذها ولما مركي سيا إمام الشافعي وقت هذا قال كودوان مناظرودين إمام أحمد بن حنبل باسوك حيو حلو وحن كتو سيامان تمنا نمان نلم إذا الله ولا الله ضاين أرك مركز السوك حيو wuxuu keenay waxa weeye shaafici dabeedna waxa weeye waa la munaadarooday shaafici markaasaa shaafici faalqamahu xajaran dhagax buu dhiibay yani xujo aamusiisa ayuu ku yidhi masalada kiraa markaa buyuuti maka guryaha maka ma la kirayn karaa masalada noocaasay ka munaadarooday markay masaladaa ka munaadaroodeen ayaa waxa weeye shaafici yidhi waa la kirayn karaa guryaha maka isxaaq bnu raawey wuxuu uhi guryaha maka lama kirayn karo waayo waasuu ilahay yihi sawaan alcakifu fiihi walbaad ka ictikaafaya iyo ka waxa weeye markaa baadiyaha iyo miyiga ka yimi waa u siman yihiin markaasuu yihi ka aad sheegaysa marka aayadda laynagu sheegayaa ma aha saad u qaadatay xaramka o dhan ma aha waar waa baytulxaraamka masjidka weyn kay u siman yihiin maaha guryaha maka ku yaalo o dhan in loo siman yahay maaha markaasa waxa wey imaamu shaafici wuxuu daliishaday xadiiska tilmaamaya wahal taraka lana caqiilu min daar xadiiskaasuu daliishaday markaasu oo ibraahim iyo hebel iyo hebel iyo hebel rag buu tiriyey taabiciintii ka mid ah ayaa sida kale yidhi markaasuu yihi ma waxaa tahay kay reer khuraasan ku sheegaan markaysaga inaad faqiih u yahay yani saasaad faqiih ugu tahay markaysa waxaa beled dhan xadiis nebi baan kuu sheegaya markaasaad leedahay hebel iyo hebel iyo hebel baa sidan yidhi hebel iyo hebel marka ma nebigaa la doodi karaa ya xadiiska nebiga haddii la yidhahdo nebigaa sidaa yidhi yani waxa weeye ruux kale hadalkii miyaa la maqlaya halkaas ku aamuso alqamahu xajara samicnaa waxay yidhaahdeen waxaanu maqalay isxaaq bna ibraahiima alxandaliya isxaaq bnu ibraahim alxandali wuxuu ka yimi khuraasaan iyo xaggaasu ka yimi xaggaana markaysaga xanafiye madhabta ah baa markaysaga markaa haalib ka ahayd marka xadiidka ha yaqaano laakiin madhabtaas ayuu ku cindanaa wuxuu yihi xajkaan usoo kici timay markaan maraayay markaysaa markaa xagga iyo cura ayaa waxay kulmeen cabdullahi ibn mubaarak markaasu wuxuu weydiiyey shiikh kal weydiiyey uu yihi shiikhi markaysaga hebel ka waran shiikh dhintay oo markaa xaggaa khuraasaan ahaa wax ashcaara ma laga yidhi markaysagaa iyo gabayo rasaay ma laga tiriyey markaasuu yihi ha markaasuu yihi markaa bal hadda tiri shicir baan dabeedna u tiriyey shicirkii unbaa markaa sidaan u wade uu iga gurayey unbaa waxaa soo galay bayd odhanaya lafdiga hadda ma hayo macnihiisu wuxuu tilmaamayay uun yani fiqiga nucmaanna waxaad ahayd markaysagaa mid weeleeyey oo raawi ku ah cabdillahi baa igu- igula booday bu amus bu amus noo wadin amus anna waxaan isleeyahay buu leeyahy marka abu xaniifa cid hadalba dee ku radinaysaa ma jirto halkii baan waxaan arkay buu markaysaga qisooyinkan rag kalaan la soo qaaday waa laygula udboodaa buu oo waagaa hore waxa weeye dee salafka in badan oo ka mid markaysaga abu xaniifa way fogeyn jireen yani xoogaa markaysaga markaa desallaad badan a'imada kale waa ka duwanaa isagu imaamu shaafici iyo imaam malik iyo imaam axmed ibnu xambal kulluhum a'imatu sunna saddexdoo imaamyaal sunnay ahaayeen laakiin imaam abu xaniifa isagu waxa weeye cilmigana kalama mid ahayn xagga kalena bidac buu ku dhacay